muqdisho iyo soomaaliya waxay sannadkii tege ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa ex control galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorshaynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xidha muqdisho iyo afgooye dhinaca kale laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii siddeed iyo labaatankii disembar sannadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeedrayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horraysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen marmarsiiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarrada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska ex control siddeed iyo labaatankii disembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka subaxnimadii sabtida siddeed iyo labaatanka disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga ex control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shidhley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye iyo muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka turkiga wakhti lagu qiyaasay ilaa toddobadii iyo afartan daqiiqo ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska ex control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka buulafalaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka baay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa lix maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka toorotorow iyo jannaale isagoo kadibna jidka magaalada muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa walloweyn iyo degmada afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horraysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada afgooye laga waraystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada afgooye galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa tuhunka booliiska afgooye ayaa soo baxay markii saddex ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooye ay ku dhinteen qaraxii ex control galka baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan hay-adda niisa sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda niisa weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda niisa xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga waxaa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey sababtoo ah looma oggola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay niisa aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga soomaaliya mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga mehmed yilmas ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi
ma hayo xog ku saabsan wararkaas ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale galka baaristu waxa uu isku dayey inuu la xiriiro shirkadda enes oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtogelin inaan ku helno khadka telefoonka waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee soomaaliya iyo hay-adda niisa hase yeeshee galka baarista uma suurtogelin inuu ku helo khadka telefoonka ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay ex control siddeed iyo labaatankii disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay waxay kaloo qirteen markii ugu horraysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay sida uu hadalka u dhigay afayeenka ururkaasi cali dheere hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weerarro badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga dowladda soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda soomaaliya weerarradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay noofembar labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ku dhinteen in ka badan afartan qof weerarkii lala beegsaday biisa house bishii juun sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ay ku dhinteen labaatan qof laba weerar oo ka kala dhacay kaawagoday bishii febraayo labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ay ku dhinteen afartan qof iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada wadajir noofembar labada kun iyo siddeed iyo tobankii oo ay ku dhinteen labiyo toban qof laba weerar oo ka kala dhacay xeebta liido febraayo labada kun iyo lix iyo tobankii iyo ogost labada kun iyo lix iyo tobankii oo ay ku dhinteen in ka badan soddon qof macallin siciid cabdulla dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka al-shabaab weligooda yidhahdaa annaga dowladda keliyaa taarib garaysanaa shacab wax ma yeelno waxaan ku yidhahdaa dadkan waad muslimiina waa dad nala dhashay laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shee qof walbana waa ogyahay ayaga laftirkooda inay ogyihiin qaraxyada inay shacabka ku baabiyaan muslimiinta ah waxaa ka mid ahaa qaraxii laba kun iyo lix iyo toban novembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta xarun dowladeedna ma aha ciidanna meesha ma joogo dowladna ma joogto waxaa ka mid ahaa maaragtay qaraxii ma nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda bis house oo gabdhii masaakiinta laayay ma bisus ma dowlada ku jirta ma dowlada shaqa kule meesha labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho waa qaraxyadii ex control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo afartii oktoobar labada kun iyo koob iyo tobanka waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyayaashii wade baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horraysa ee u suurto gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xidhan qaraxa waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaan jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminaya guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii zoobe kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii zoobe ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii zoobe taasi oo aan haddana dhicin maxamed xasan aadan sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa zooba darteed uga soo goostay ururka al-shabaab waxaa igu dhaliyey haaruunow maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay waxaa dhacday in ummadii diigdooda laisku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labaduba waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa dhacdo si gaara kuu dhibta adiga ood dhibsatood isdhahday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya haa dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida sida tan zoob oo kale waayo tan zoobe haddaan usoo laabanno iyagu dhexdooda ma ka hadleen ma qirteen inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadleen laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soomaa iyagu maxay ka dheheen
qirisho ma ahan aniga horta ninka sooba isku qarxiyey anaaba laf ahaanteyda aan isnaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhaweyn inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan maarata wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarxiyey watiyamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan maarata anoo socdo isku aragnay isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekeysanay waxaan weydiiyey su-aalo ahaay baabuurkan maadaama aada wado haddana wuxuu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed un gacanta u joogaa
sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiye hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan hordhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen keli waxaa ku cusub masalada ay leeyihiin waa ka cigaareenaa muslimiinta wax gaareen marka hadda intaana ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo lagala jahaadayo in muslimiin wax gaaraan noqonaysa xilinkeeda iyo maaragta waxnaasoo kala ana ka hadlinba waxaa ka saba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin ma tahay diinta islaamku waxayna baraysaa qofku hadduu shaqada uleeyahay biteeri ama uleeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo uleeyahay ama ay maaragtay loo ihin markaas ayuu wixii khaldo wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka qaaliga oo kale waxaa qof matalan dhakhtarka markuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leesankeeda haysto hadduu kaldamo khaladkiisa waa maaragta waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyay marka nimankan totali ama ha saxaan ama ha mudaan shaqo aysan lahayn bay faraas kaga jiraan waana shaqo xaaraan ka ah nabigu sala alay wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah qof yani qof wuxuusa xil u lahayn qaali ka noqonaya haddii uu asiibo uu maaragtay jawaabta saxda ay ku jawaabo ahlunaar wey ninkaas laga yeeri maayo maxaa yeele waxaanu shaqada musliimaa garanaysa marka waxa weeye nimankaa waxay maarata kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegshadii oo jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasada muslimiintu ay kula dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey siyaasa khaarijiyana ummadda muslimkaa dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hogaankooda maamusha maxaa siyaasa khaariji hal weji ma laha intaas weji bay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo magaciisa iska furto oo leysinka leysin beena haysta oo in laga xiro ase lasoo xiro mudan weeye laakiin macdaada nabigu salallahu aleyhi wasalam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nebiga ilaahay yiri salallahu aleyhi wasalam oo maaragtay xaggiiha lagu soo diray wuxuu la dagaalamayaan gaalo lahubo ay tahay ayaa waxaa dhacay nabigu sal ly salam markii xudeeriya uu maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meeshii xoolo ay kor fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici damcay ilaah subxana watala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin ahoo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daciisanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii markaa maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay maka aad gashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaankuraa idin dhibtay ilahi subxana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xaramka ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaanku la cadaabi lahaa oo la xiqaabi lahaa magarata marka aayadaan ku akrinayaa ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay hum aladiina kafaruu wasaduukum can ilmasjidi alxaraami walhadyi mackuufan an yubluqa an yubluqa محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم به صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابا أليما فصوت فتح آيات 14 سبحانه وتعالى ويقوى كثيرة على رعوية وحرمك إلهي ما دعينا يزيد جدا مرة كثيرة وقال الله هو كتب كذا بيان كتب كذا مسلمين كتب كذا مكة hadda inay cumrasaan u diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan maarata maka la gelinin oo xeriyooyinka nebiga sal alay slam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ilahi wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabila haddaad maka gashaa inaad dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saasuu macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dhibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina darteeda ku dhex jiray bay ku badbaadiyeen maantana maxaa dhacaysa maantana waxaa dhacaysa hadday yihiin gaalaba gaalaha maba ee masaga hadda turkiga hadda muslimiin wey laakiin laba nin bay ahaayeen ciidankooda mee ku ahaa hadda muslimiin aska soomaaliyeed askaba soomaal inay gaala ahaayeen meelaha dhibata muslimiina marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weeye cagsiga u shaqaynayaan muslimiin badan bay laynayaan ayaga oo dad ay gaala ku sheegan oo iyo raacsanayay nabiga sal alla alay wasal ilaahay maar amarkiisa isagoo maaragtay gaala badan ujeeda laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayey ayadoo muslimiin yar oo tiro yar ah ee ammaan siinaya
hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo armid conflict location and event data aclet waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka al-shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad saddex kun oo qof halka laga soo bilaabo sannadkii labada kun iyo tobanka ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada al-shabaab ay dhan yihiin afar kun saddex boqol iyo afartan qof cisbitaalada muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha cisbitaalka madiine doctor maxamed yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeya cisbitaalka madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xooggan ka bilowdeen magaalada muqdisho sannadkii labada kun iyo todobada xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada etoobiya ee taageerayay dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo al-shabaab dhaawacyada anaga aan jirgareynay waktigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan konton iyo afar kun oo qof oo dhaawaca waa isbitaal madiina kaliya marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen dhaawacyada marka aan kala saarno anugu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rub dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah roogyo la isku tuurtuuray ahay muddooyinka hore qaraxyo inta baawur laga soo buuxiyey marka dambe meelo inta la la qarxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugunayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayo maaragtay marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno lidan wounded waxay imaanaysaa konton iyo afar kun waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ee ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira waxa waaye meydka meydka waa badan yahay aada u badan yahay adiga waxaa xisaabtaa boqol dhaawaca haddii la keeno in labaatan ay ku jirto oo meydana la keenayo cisbitaalka cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka daarushifa waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii labada kun iyo afarta ilaa labada kun iyo sagaaliyo tobanka la geeyo cisbitaalka dad dhan toddobiyo toban kun afar boqol iyo labayo toban qof oo dhaawac ah kuwaasi oo siddeed kun lix boqol iyo saddex qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow saddex boqol oo qof oo dhimasho ah waxaa iga xasuusinaa dhegaystayaal in shaqada bani'aadminnimo ee cisbitaalladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah qaraxa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan tobanka sano ee magaaladu ay wehelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii zoobe oo guddiga gurmudku ay horey u sheegeen inay ku dhinteen shan boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof hase yeeshee markii ugu horraysay agaasimaha cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyey inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii zoobe dhibaatada dhacday ilaa lix boqol oo gaarmeedka iyo soddon mid lamida soomaaliya masoo marin inta dhibaato u geystay iyo daawirka u lahayd qaraxaasi joogo wax lagu mashali karo oo dhamooya jirta ilaahayna noo mar dambe nooma fasiro baalkaas oo kaleto baa aada iyo aada bini aadamku baadiyo ahay soomaali baadiyo imisaa ku dhimataa tiri masaakiinaa ku wada dhinteen ya imisaa ku ilaa lix dhimataa boqol iyo soddon annaga laba boqol iyo soddon iyo labaana loo keenay oo meya markii dambena waxaan lakugu soo daray adiga toban iyo lix kale subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa la wada qaaday needkaasi fiskoolka bulshada lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul dhuxul dhuxul dhuxul anaa kutusi doono qaarkood laakiin guddigii guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey cabdillaahi maxamed shirwac oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen shan boqol siddeetan iyo toddoba qof anaga ha saas waa laakiin anaga waxaa waxaa noo kaalkolaadaysan ilaa lix boqol iyo soddon iyo labo anaa
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii zoobe boqol qof oo ku dhimatay qaraxii hargaha iyo saamaha ku dhowaad sagaashan qof oo ku dhimatay qaraxii ex control toddobaatan weriye oo lagu dilay badankooda magaalada muqdisho tobannaan qof oo culimo ah oo lagu khaarijiye waddanka tobannaan bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarrada socda latisha barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxay galka baarista u sheegtay in al-shabaab ay bartilmaameedsato rayidka dhimashada rayidka badankeedna ay al-shabaab mas-uul ka tahay Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, um, and Al Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate um, between civilians and, and, and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals um, that oo aan took kala part saarayn in bartilmaameedka 2016 rayidka iyo kuwa electoral militariga qaramada midoobay ayaa ururinaysay sannadihii lasoo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaadha rayidka siddeedii bilood ee ugu dambeysay oo keliya boqolaal rayid ah ayaa ku dhintay soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna boqolkiiba shan iyo toddobaatan haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada al-shabaab
dadka soomaalida ah meel kastoo ay joogaan waxay sannadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto waxa kale oo su'aale ay hor taallaa ururka al-shabaab su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay rayidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horraysay qirteen in dhiigga islaamku uu xaaraan ka yahay